جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mida mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya qaybta koowaad ee khudbad laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee ehelka mid ka mida maxaabiista dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta bulshada ku dhaqan degmada bog-a qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraa ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib wiil uu dhalay mid ka mida wasiirada dowladda salibiyadda ee kenya ayaa la afduubtay xilli dalka kenya ay ku sii korortay falalka afduubka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dibudhis ku samaysay saldhigga degmada jilib iyadoona dhanka kale dowro u qabatay maxaabiista ku xidhan saldhiggaas kooxaha soomaalida ee badda ka afduubta maraakiibta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay maraakiibta shisheeye ku hayaan khayraadka badda iyo kalluumaysatada soomaalida جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya qaybta koowaad ee khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم
filimkan cusub oo soconaya toddoba iyo labaatan daqiiqo ayaa alkataa'ib garabka rubaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kusoo bandhigaysaa dufco cusub oo ka mid ah ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo kasoo qalinjibiyay mucaskar loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistay oo ka mid ah geesyada aysan taariikhdu hilmaamin ee halganka adag waqooyiga soomaaliya kula galay saliibiyiinta ingiriiska fariskaas oo mucaskarkani wato magaciisa si halgankiisa loo muujiyo in uusan hakad ku iman balse hiigsanayo halkii ugu saraysay oo uu maanka ku hayo haliyi kasta oo mujaahid ah oo hubka u qaaday sii wadidda jihaadka waxaana qeybaha hore lagu arkayaa qeyb ka mid ah dhoolatuska iyo diyaargarowga ay soo qaateen ciidamadan kasoo qalinjabiyey mucaskarka isdaarkan cusub oo ah qeybta koowaad kalimaadka laga jeediya xafladda qalinjibinta ayaa waxaa kasoo muuqanaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xafidahullah oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeedinaya kelimad qiimo badan oo taabanaysa dhinacyo kala duwan ugu horeyn waxa uu sheekhu kelimadiisa ku bilaabay ka hadalka qadiyadda filistiin iyo jabka ku dhacay yahuudda الله سبحانه وتعالى وحقران كيس كليه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قال ذو سكستي أودو ذو سوق كينان وحير مويان مسلمين تمدي بكران هدي لا دقالمو دانو ذن الله دلقاته دبدا أي جيدين يعني الله سبحانه وتعالى وحقران كيس كيري لن يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toos ah soo galo
waxa uu dhanka kale sheekh mahad abu cabdiraxmaan isdultaa ku sameeyey jabka gaaree cadowga islaamka wuxuuna si gaar u milicsaday malaaximtii waaweyneed ee lagu dhiigbixiyey saliibiyiinta kusoo duushay dholalka islaamka si gaar ah soomaaliya waxay u bedeleen magaca la yidhaahdo unisom oo laba arrimood asna maaragtay laba qaybood ahaa unisom one iyo unisom two allah subxaana wa tacaala wuxuu ku fashiliyey markii ay dadkii mujaahidiinta ahaa iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed ay isgarabsadeen ooy jilibka u dhigeen taasoo keentay gaaladii bakhtigeedii in dhulka lagu jiido saddex iyo toban sano kadib ayay mar labaad gaaladu duulaan soo qaadeen amisom qolo la yidhaahdo inay meesha keeneen iyagana waxay ka dhaxleen in difaacyadii xamar dhegta dhiigga loogu daray laguna qabjabiyey weeraradii dayniile saacadihii u horreeyey boqolaal afrikaan ayaa lagu dilay bakhtigoodina waa tii calamada lasoo dhoobay waxaa ku xigay weeraradii iidow jallaad jameeco leego jannaale ceelcadde kulbiyow iyo balcad oo iyagana lagu- lagu baray inay dhufaysyada ku ururaan intaas kadib saliimiyiintii caalamku markay arkeen jabka amisom ku dhacay iyo kumanaanka ciidamadooda laga laayay tale ayaa ku caddaatay sidaas awgeed mar afaraad ayay shaarkii iyo koofiyaddii la baxeen oo waxay magacaabeen howlgal cusub ay u bixiyeen atmis isagana waxaa xigay weeraradii ceelbaraf buulamareer yeed aato rabdhuure iyo kuwo kale oo bakhtiga ciidamada afraanka bannaanka lasoo dhoobay haddaba howlgalkan cusub oo ay ugu yeereen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala sidoo kale fashilka kooxda ridada ee ku hunguday duulaankeedii ka dhanka ahaa muslimiinta waxa uu qayb ka ahaa qodobadii uu sheekh mahad warsame aba cabdiraxmaan kaga hadlay kelimadiisii xafladda sheekh bashiir sheekh yuusuf ee lagu soo saaray isdaarka cusub ee mu'asasada alkataa'ib waxyaabaha laga dhaxlay nidaamka uu ku dhisan yahay ridada waxaa ka mid ah waxa lagu yeero macawisley ee lagula dagaalamo shareecada islaamka iyo dagaalbeleedada ay murtadiintu hurinayaan sheekh mahad ee sidoo kale arrimahan ka hadlay wuxuuna jeediyay baaqiyo muhiim ah oo ku socda qabaa'ilka walaalaha ah balse ay dirirtu ka dhexayso ee uu cadowga hubka isugu dhiibay sidoo kale waxaa maanta soo ifbaxay fashilka xukuumadda riddada iyo dhibaatada laga dhaxlay xukunka dimuqraadiga ah habka awood qaybsiga ay ugu yeeraan 4.5 iyo nidaamka federaalisimka kuwaasoo abuuray fasaad alla ka fogaansho isku dir iyo kala qaybin bulshada waxaa maanta faraha ka baxay wax kastay ummadda soomaaliyeed ilaalin jirtay dhammaantood waa duul ka maran diin iyo dadnimo waa duul aan dan ka lahayn dalkooda iyo dadkooda waana damiir xumayaal maanta dalka gaarsiiyey heerka uu marayo ee ah diin xumida amni darrada dhalanrogga bulshada boobka iyo bililiqada fisqiga iyo fasaadka burburka dhaqaalaha iyo qabyaaladii oo meeshii ugu darnayd maanta maraysa laga bilaabo cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfur ilaa galbeed iyo bari soomaaliya waxaa isku laynaya dad ehel ah iyo qabaa'il walaalo ah waxaana sabab u ah xukuumadda riddada iyo xabashida oo hurinaya colaaddaas hubkana isugu dhiibay qabaa'ilka walaalaha ah deegaanada qaar waxaa dagaalada ka qaybgelahayay ciidanka murtadiinta waxa maanta qabaa'ilka isku leynaya waa macawsley waxa isbaarooyinka xadhaafka ah dhigta waa macawsley haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shurud la'aan u joojiyaan dagaalada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo waa inaad ogaataan in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna waxaa caqli xumo ah in gaalada soo duusha inta gacanta laga laabto ay dadkii soomaaliyeed iyagu hubka iskula jeestaan arrintaas hadday dhacdayna waa wax khilaafsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ku tilmaamay oo ahayd muxammadun rasuulullah waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum kelimada sheekha oo sida aan sheegnay dhinacyo badan uu kaga hadlay waxaa sidoo kale qayb ka ahayd inuu soo hadal qaaday arrimo badan oo la xidhiira wadciga oo dalku marayo wuxuuna intii ay khudbadiisu socotay ka hadlay boobka ay kooxda riddada ku hayso hantida caamka ah iyo midda shacabka ee wadaan murtadiinta isagoona fariin adag u diray shakhsiyaadka ku howlan dhaca iyo boobka lagu hayo hantida muslimiinta ee ka socda magaalada muqdisho sidoo kale waxaan boobkaas iyo bilaqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida mu- muguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo dhanka kale wuxuu sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ka hadlay xaaladda wilaayaadka islaamiga isagoona sheegay in si ka badelan dhulalka uu ka arrimiyo cadowga ay muslimiintu ku nool yihiin istiqraar iyo rajo ku aadan guusha oo dhow wuxuuna bulshada ugu baaqay in ay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta halka dhulka murtadiintu ay ka talanayaan laga boobayo hantida ummadda soomaaliyeed lana gubanayaan dagaallo sokeey amni darro fisqi foolxumo maanta waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka muuqda bishaaraad waaweyn oy ugu horrayso hirgelinta shareecada islaamka iyo jihaadka gaalada dadku waxay si ficili ah u arkeen barakada nicmada amniga lagu helay ku dhaqanka kitaabka ilaahay waana midda qabaa'ilku ay ku midoobeen oo walaalo ku noqdeen arrintaasina waxaa sababa fadliga ilaahay kadib waa jihaadka tababarka taakulaynta qabaa'ilka iyo nafurka mujaahidiinta ee furumaha jihaadka ku sugan haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan jihaadka cadowga iyo sidii shareecada islaamka soomaaliya oo dhan loo gaarsiin lahaa maanta dadka soomaaliyeed indhahooda ayay ku arkaan xumaanta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xukuumadda riddada xalka keliya ee soomaaliyana waa in ilaah loo laabto xariggiisa la qabsado kitaabkiisana lagu dhaqmo kelimadan oo soconaysa wax ka badan labaatan daqiiqo islamarkaana lagu soo qaatay qaybta koowaada xafladda qalinjebinta ee mucaskarka sheekh bashiir oo la daawan karo toddoba labaatan daqiiqo oo xiriir ah waxaa ugu dambeyn sheekha uu kusoo gudbiya baaq ku socda mujaahidiinta ku sugan furimaha lagu hortaagan yahay cadowga islaamka islamarkaana halkaasi uga adeega muslimiinta dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan inay ilaahay ka cabsiga ku dadaalaan ikhlaaska iyo mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku taagnaadaan inay iska ilaaliyaan ghuruurka cujbiga iyo kibirka inay u dhibriyaan muslimiinta naxariis walaaltinimona kula dhaqmaan inaysan daalin hadafka loo dagaalamayana uusan la dheeraanin gaaladu dhab ahaantii way jabtay meel kasta oo caalamulislaami ka mida gaala way ku jabtay waxay nooga baahan tahay keli ah inaan israacino ee aan guntiga dhiisha isaga dhigno guusha iyo nasriguna way muuqdaan waxaad ogaataan sirta guushu inay tahay sabarka waxaa xusid mudan in qaybtan ay ahayd xalqada koowaad ee muuqaalo ku saabsan xafladdii mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ee ay kasoo qalinjibiyeen dufco ka mid ah ciidamada mujaahidiinta waxaana xiga xalaqaad kale oo ay ballanqaaday mu'asasada warbaahineed alkataa'ib oo lagu soo gudbinayo khudbadihii laga jeediyay xafladdii qalinjibinta ee mucaskarkani mahadsanid xaaris ehelka mid ka mid a maxaabiista dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abusheyba muuqaallo ay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbuucii lasoo dhaafay ka soo saartay maxaabiis kenyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira ayay jawaab celin ka soo bixiyeen qaar ka mid ah helada maxaabiistaas ehelka askariga maxbuuska ah ee lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa soo hadlay waxayna codsadeen in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa askariga qoyska askarigan kenyaanka ah oo kulan ku yeeshay magaalada wajeer ee dhulka soomaalida ee n f d iyo degmada eldoret ee dalka kenya ayaa sheegay in wiilkooda la' yihiin oo muddo siddeed sano ah waxayna ugu wardambaysay isagoo u shaqaynaya dowladda saliibiyadda kenya khadre cabdulaahi oo ah gabar uu dhalay maxbuuska kenyaanka ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ugu horeyn ka sheekaysay xaalka uu ku sugnaa aabaheed markii ugu wardambaysay ka hor intuusan dhicin weerarkii alcadde I remember it was in the morning when we were receiving a lot of calls, people asking us the location that my dad was assigned.
waxaan soo xasuustaa in ay ahayd xilli subax ah taleefannadeennana aad baa loo soo wacayey iyaga oo dadkana soo wacayeenna weydiinayey halka lagu qoray aabbahay waxaan u sheegay in ay meesha tahay ceelcadde mana ogeyn innaga in uu halkaas weerar ka dhacay xiriirna kamaanu haysan iyo caddaymo noo xaqiijiya noloshiisa haddii aan weynay wax noo xaqiijiya noloshiisa muddo shan sano kadib waxaan dowladda ka qaadannay shahaadada caddaynta geeridiisa sababtoo ah walaalahay oo haysta kaarka aqoonsiga ayaaba u baahan marka ay gaaraan siddeed iyo toban sano si dowladda aan caawinaad oga helno waxaan qabtay telefoonka oo wicitaanka aabbahe ah oo iska kaybaraya waan wareeray oo waan isku naxay waxaan isweydiiyey sidee aabbahay isu kaybarayaa waan shoogay oo isku naxay xitaa waan awoodi waayey in aan codka duubo waxaan sameeyo ayaan garan waayey I couldn't even record the call or even think on what to do.
cadaano maxamed xirsi oo ah hooyada dhashay askariga maxbuuska ah ee cabdulaahi ciise ibraahim ayaa sheegtay in wiilkeeda ay muddo sannadaha la'dahay islamarkaana dowladda kenya aysan wax warbixina ka siin xaaladda wiilkeeda oo ay weysay isagoo ah askari u shaqaynaya ciidanka kenya hooyada dhashay askarigan ka tirsan ciidanka k d f ayaa codsatay in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa wiilkeeda I was left in a dilemma whether to believe it's my dad or we are being conned.
aniga waan jahwareeray waxaana kala saari waayey inuu aabbahee yahay iyo in kale sababtoo ah waxaana soo wacaya dad iska dhigaya aabbe oo xoogaa lacagana weydiisanaya dareen ahaan ayay noo kiciyeen muuqaal ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaan sida inay nala joogaan iyaga iyo carruurtoodaba xaqiiqdii waynu ku faraxsaneen hooyaday waxay gashay xaalad naxdin leh iyo jahwareer iyadoo isku dayeysa in ay aabbe raadiso si ay u soo hesho waxa uu aad u weydiinayay aabbahay aniga iyo walaalahay hadalladiisu waxay ahaayeen kuwo aad moodda inay ahaayeen kuwo quus ah sida in uu u baahan yahay in loo fidiyo gurmad weyn si uu dib inoogu soo laabto ma jirto cabsi ka weyn in aad noolaato adigoo og in aabbaha uu ku jiro gacanta cadowga Trying to find a way on how we will get him. He sounded very worried. He sounded very desperate. Like he needed a help to be released to come back to us. Of living in life, knowing your dad is in the hands of the enemies.
qoyska askarigan maxbuuska ah ee mu'asasada alkataib ay faafisay fariintiisa ayaa sheegay in xaalad nafsaani ah oo aad u daran ay dareemayaan siddeedii sannadood ee ay aabbahood la'ayeen waxayna ugu baaqeen xukuumadda uu madaxda ka yahay gaal william ruuto inay ka shaqayso sidii xorriyaddiisa dib ugu heli lahaa askariga waatan mar kale khadro oo soo jeedinaysa in aabbaheed la sii daayo bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay wadaan ku baryaa cabdulaahi ciise ibraahim hooyadiis waa caddaane maxamed xorsi waa indhalaahay dartiisaanu indhabehay sidiin oynaay sariiraan fuulaa ilmaheeyi waa agoon hindidiisaan yahay tolka meesha jooga ninkaas ha ii soo daa ilmihiisa waa agoon anigana waa agoontoobe ilaahay aan wax ka baryaa ninkaas ha lii soo dee fariimo ay direen maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii elcadde ayaysan weli ka soo jawaabin xukuumadda salibiyadda kenya arrinkaasoo muujinaya in dowladda kaafiradda kenya aysan wax dan ah ka lahayn askarteeda ku jirta gacanta mujaahidiinta cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ahaa askartii dowladda salibiyadda kenya ee mujaahidiintu ku qabteen dagaalkii elcadde sannadkii labada kun lix iyo tobankii ayaa ka codsaday dowladda salibiyadda kenya ee uu ka tirsanaa inay ka shaqayso sidii loo sii dayn lahaa isagoo muujinaya sida uu uga walaacsan yahay mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ehelkiisa oo uusan arkin muddo ku dhow toban sannadood ujumbe kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna dagaalkii elcadde ee dhacay shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo tobankii ayaa galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo askari oo kenyaan ah iyadoona mujaahidiintu dagaalkaasi ku qabteen maxaabiis isugu jirta askari iyo saraakiil dhacdadii alcade ayaa taariikhda baalmadow uga gashay ciidanka kufaarta kenya wuxuuna dagaalkaasi noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee uu abid la kulmo militariga kenya mahadsanid abushayba bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين waa fagaaraha bartamaha suuqa alaaqsa ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan oo kadib dukashadii salaada cishaha ee xalay ay bulshada degmadaasi ku daawadeen filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo ah qaybta koowaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah ha u naxariisto boorka waxaa ku qoran karina xayaat adulli wakhtarna xayaat alcizi waxaana gacanta ku haya waa abwaannagaye cali khaliif allahu akbar allahu akbar macnaheeduna waxay tahay waxaan kiraahsannay xayaatadii dulliga ahayd waxaan doornay xayaatadii sharafta lahayd oo jihaadka iyo cizigaan ah allahu akbar allahu akbar
bulshada fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba ayaa sharaxaya waxyaabaha cajiibka ah ee ay filinka ku arkeen caawa halkan waxaan ku biirsaday macaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ilaahay subxaana wa tacaala dad barakeeyey oo shaacaarta islaamka muujiyey ayaa halkan ku fiirsannay abwaankii soomaaliyeed oo macaskarka soo baxay oo cadowgiisa indhaha ku gubaa gacantana ay kasii daran tahay nin walbo muslim oo soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uu baaqaynaa inas tamaniyo ina macaskarkan aad arkayseen nin walba ina iska xaadiriya cadowguna isla xisaabtamo intaasaan ugu baaqaynaa annagana waa fiirsannay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay ilaahay subxaana wa tacaala annagana hana waafajiya runtii waa macaskar aad iyo aad cajiib u ah xiise gooniya iyo himilo gooni ayuuna leeyahay ee ragga ka soo muuqanaya wejiyadooda maaragtay rag aad iyo aad noo farxad geliyey qalbiyada annagana u qabooji waaya waxay leeyihiin maaragtay muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culammada waaweyn oo shuyuuqda ah si sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nageyoo kale abwaan cabdiwaaxid oo kale waxaa soo muuqda haldoorkii maaragtay bulshada soomaaliyeed ayaa ka soo muuqda aad buu noo farax geliyey ilaahay subxaana watacaala waxaan u rajaynaynaa kuwaan iyo kuwa kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu suga ayaan ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa filin aad u fiican ee macskar ay kasoo bandhigaan sheekh bashiir sheekh yuusuf maantan xafladan aad u qiimo badan waxaan leeyahay halkaa fariin ugu dira garguurtow maanta ciyaalkan ay fariin kugu dirooyin garguurtow kasmaayo aad meesha rabtid aad hilibkaadu cad gorgoran u arki doontaa insha allah wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gooni ah siisa in bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay goobo fagaarayaalaha ku daawadaan aflaamta ay baahiso mu'asasada alkataa'ib mahadsanid yaasir wiil uu dhalay mid ka mid a wasiirada dowladda salibiyadda ee kenya ayaa la afduubtay xilli dalka kenya ay kusii korortay falalka afduubka cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inoo diyaariyey
xilli afduubka ka jira gudaha dalka kenya uu noqday mid xarga goostay ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid a golaha wasiirada ee dowladda kenya laga afduubtay wiil uu isaga dhalay kaasoo in muddo ah uusan meel ku sheegin walow markii dambe uu si dirqiya ku helay waxa uu mas-uulkan kenyaanka ah sheegay in wiilkiisa la afduubtay intii ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeeday xukuumadda william ruuto ee sanadkii tegay ee ka dhacay gudaha waddankaasi kenya justin muturi oo ah wasiirka howlaha guud ee kenya ahna ninka la afduubtay wiilkiisa ayaa tilmaamay in wiilkiisa la sii daayay kadib markii ay arrintiisa soo farageliyeen madaxweynaha dalkaas william ruuto madaxweynuhuna uu og yahay cidda ka dambaysa afduubyada lagula kacayo tobanaanka ruux ee ka soo horjeeda dowladdiisa william ruuto iyo madaxda hay-adda sirdoonka ee kenya ayaanan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixinin eedayntan uu u soo jeediyey wasiirkan ka tirsan xukuumadda nairobi ay ahayd in ay ka dambeeyeen afduubka loo geystay wiilkiisa iyo in wax waliba ay og tahay dowladda william ruuto tani ayaa waxay xoojinaysaa eedeemo toddobaadyadii lasoo dhaafay jeediyeen hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka howlgala gudaha waddankaasi kenya kuwaas oo ku aadanaa in xubno ka tirsan dowladda ay ku lug leeyihiin afduubyada xaddhaafka ah ee ka soconaya gudaha waddankaasi kenya eedeynta ka soo yeertay wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay aad isu soo tarayeen wararka la xiriira afduubka baaxadda leh ee ka soconaya gudaha waddankaasi kenya iyadoona la la'yahay boqolaal ruux oo lagu tuhumayo in ay u xiran yihiin xukuumadda kaafiradda ah ee nairobi mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dib u dhis ku sameysay saldhigga degmada jilib iyadoona dhanka kale dowro u qabatay maxaabiista ku xihan saldhiggaas sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka soconaya dadaallo dhinac kasta haddii ay noqon lahayd dadaalada waxbarasho iyo midka dib u dhiska taas oo si weyn looga dareemayo magaalada jilib iyo deegaano kale dhowaan waxaan booqday xarunta saldhigga ee magaalada jilib halkaas oo dhowaan wilaayadu ay ka samaysay howlo dib u dayactir ah oo lagu dhisayey xarunta saldhigga iyo weliba sidoo kale qeybaha kale ee uu ka kooban yahay saldhigga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa sidoo kale waxa uu fursad waxbarasho ah siiyey maxaabiista ku xihan xabsiga degmada kuwaasoo u xihan waxyaabaha isku soo dacweystaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee la maamulo haddii ay noqon lahaayeen diimaha iyaga dhexdooda ah iyo waxyaabaha la midka ah xilligii aan booqanayey waxaa u socday mid ka mid ah duruusta ay qaataan maxaabiista بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
macallinkii mas-uulka ka ahaa casharada la siiyo maxaabiista ayaa ka warramaya duruustii ugu dambeeyey ee la qaatay dowrada waxaa lagu qaatay tasxiixa qur'aanka oo laga qaatay suuratulfaatixa iyo mucawadateynka iyo qulwalla waxaa kaloo la qaatay ashahaadateyn wa macnaahumaa tawxiidka iyo shahaadateynka macnahooda oo layska saxaayo oo qofqof laysku weydiinaayo ayaa la qaatay waxaa kaloo la qaatay tasxiixu dahaara waxaa kaloo la qaatay tasxiixu salaad camaliyan salaadda in layska saxo oo haddana layskaga saxo muxaadaraadka noo baxay waxaa ka mid ah altawbatu dariiqu sacaada waxaa kaloo la qaatay muxaadaraadka la qaatay ka mid ah dulumaatu almacaasi waxaa kaloo la qaatay alqabru sunduuqu alcamal sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii duruusta bixinayay ayaa ka hadlay muhiimadda ay dadkaani u leedahay waxbarashada haddaba walaalayaal duruus badan baad qaadateen culummo kala duwan baa idin siinaysay mar salaadda laydinka soxo mar laydinkala hadlo akhlaaqda iyo aadaabta mar laydinkala hadlo towbada qof kasta dunuubta uu galay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno halkaa asagoo ku jira hadduu ilaahay uga toobad keeno miduu bini aadam ka galay u celiyo miduu naftiisa ka galo yidhahdo bas wey allow ikhlaas salaada sixitaankeedii ixtiraamka iyo ixtiraamka dhexdiinna halkaan xiritaankeedu macnaheeda waa maxay wax xuquuq adiga lagugu leeyahay mas-uuliyiinta ayaa dhankooda waxa ay la dardaarmeen maxaabiista xilli ay halkaasi ku qaadanayeen duruus kala duwan waxaa allah subxaana wa tacaala naga rabaa inaan aakhiradeenniina ku dhisno halka aakhiradeenni inaan adduunka ku dhisno haddaynu aakhiradeenna wanaajinana adduunkeennu isaga aynoo hagaagin oo inuu macaasi iyo dunuub iyo akhdaa iyo gafaf isaga ka dhacay inuu xabsigan u yimid ilaahay fahamsiiyo xabsigan ilaahay fahamsiiyo oo dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala u noqda oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf iyo makfiro iyo towbo waxaa weeyaan uu ilaahay haleeshiyo oo la yimaado ilaahayna marka dambe subxaana wa tacaala uu faraj siiyo maa asaabad min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waxaan innaga inagu dhacaya waxaa weyaan ama xanuuna ha ahaadaan ama xabsi ha ahaado nin walba imtixaan buu ku yahay marka waxaan rabnaa inaynu ilaahay u noqono subxaana wa tacaala ugu dambeyntiina kooxaha soomaalida ee badda ka afduubta maraakiibta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay maraakiibta shisheeye ku hayaan khayraadka badda iyo kalluumaysatada soomaaliyeed warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed liibaan xasan oo ka mid ah kalluumaysatada soomaaliyeed sidoo kalena ka mid ahaa raggii afduubtay markabkii shiineeska ee dhowaan laga sii daayay xeebaha dhaca gobolada waqooyi bari ayaa si kulul uga hadlay dhibaatada ay maraakiibta shisheeye ka wadaan xeebaha soomaaliya liibaan oo qadka teleefoonka warbixin ku siiyey shabakada al-jaziira ayaa sheegay inay yihiin bulsho go'doonsan oo dhibane u ah maraakiibta lagu soo fasaxay biyaha soomaaliya wuxuu sheegay inaysan ahayn burcadbadeed balse ay yihiin dad soomaaliyeed oo xaqooda dhacsanaya ma nihin burcadbadeed ma nihin dembiiliyaal balse waxaan nahay